bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih wصaxbih wslm aجmaciin ama bacdu in sha allahu tacaala waxaan halkan ka bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo cumdaة اlaxkaam min kalaami khayr اlanaam salى اllahu عalيh walih wasalam kitaabka la yidhaahdo ama cumdaha loo yaqaano ah kitaab ku saabsan axaadiidta axkaamta gaar ahaan axaadiidta weliba buqaari iyo muslim ay isku waafaqeen ayaa kitaabka mawduuciisa uu yahay ilaa ku dhowaad shan boqol oo xadiid ayuu kitaabku ka kooban yahay waa matni marka la xifdin karo jumlo xoogaa ahna oo axaadiidtii axkaamta qofka uu maalin walba oo isticmaalayana in badan oo ka mid a waxyaabaha uu maalin walba isticmaalana jumlooyin badan oo ka mid ahna uu ku xifdin karo haddii uu xifdiyo kitaabka aan bilaabayna waa kitaabkaas bisha waa safar kun afar boqol sagaal iyo labaatan taariikhda hijriga hijradii nabiga caleyhi salaatu wassalaam kitaabka mu-alifka alifay ama musanifka waxaa la yiraahdaa cabdulghaniy ibni cabdilwaaxid ibni caliy ibni suruur ibni raafic aljumaaciili abuu muxamed almaqdisiy huma adimashqiyi asaalixiy huma adimashqiyu saalixiy alxambaliyu magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdulghaniy bn cabdilwaaxid kunyadiisa waa abuu muxamed taqiy ddiin ayaa lagu naaneysaa nisbadiisuna waxaa weeyaan almaqdisiyu nisbatan ila almaqdis ayaa loo nisbeeyey aljumaaciiliyuna waa la yiraahdaa oo waa min jumaaciil meel beytlmaqdis u dhow ayaa uu ku dhashay saasaa marka loogu nisbeeyey huma dimashqiyu markii dambena dimashq buu ku koray dabcan oo manshigiisa iyo koritaankiisa uu ahaa alxambaliyuna waxaa la yiraahdaa madhabtiisa ayaa ahayd waxay ilmahabreed ahaayeen ibnu qudaamata almaqdisi ninka iskale kitaabka muqniga saaxiibna waa ahaayeen oo cilmiga iyo waa isku laasimeen imaamkan marka ayaa kitaabka alifay cabdulghaniy bn cabdilwaaxid almaqdisi ayaa kitaabka qoray oo alifay marka imaamku wuxuu dhashay shan boqol afartan iyo kowdii shan boqol afartan iyo kowdii ayuu dhashay alimaam almaqdisi raximahullah shan boqol kow iyo afartankii hijriga ayuu dhashay jumaaciil ayuu ku dhashay cilmigana rixlaad fara badan ayuu u lahaa raximahu llahu tacaala taasoo ku tusayso mu-alafaadka iyo kutubta uu alifay tiro badnaanteeda aada ku garanayso shuyuukh fara badanna waa lahay shuyuukhdiisa waxaa kamid ah abulmakaarim ibnu hilaal hibatullahi ibnu hilaal ibnu lbati abu daahir asilafi ilaa saddex sano ayuu la joogay abulfadl atuusi mawsil ayuu wax kaga qaatay cabdurazaaq ibn ismaaciil alqumsani hamadaan ayuu ugaga qaatay abuu muusa almadini iyo raggii lafaca ahaana asbahaan ayuu uga qaatay asbahaan ayuu ugaga qaatay cali ibnu hibatillaahi alkaamili misr ayuu uga qaatay iyo aimo kale oo aada iyo aada u fara badan ayuu wax ka qaatay oo ka maqlay isaga ardadiisa waxaa ka mid ahaa abulfatx abuu muusa cabdulqaahir alrahaawi ama alruhaawi muwafiquddiin ibnu qudaama saaxibuulmuqni addiyaa ibnu lkhaliil alfaqiih alyuniini ibnu cabdidaa'im iyo rag kaloo fara badan oo aada iyo aada culamo fara badan oo muxadisiin iyo fuqahaba isugu jirtay culimada aqwaal aada iyo aada u fara badan bay ku ammaaneen taajulkindi waxa uu yidhi lam yakun iddaara qutniyu mila alxaafid mithla alxaafid cabdilghaniy almaqdisiy daara qutni ma ahayn buu yidhi cabdulghaniy almaqdisi oo kale dabcan daara qutni laa shaka yacni xifdigiisu waa ka xagga cilalka iyo axaadiidta aqoonta uu leeyahay waa ka heer sarreeyey cabdulghaniy almaqdisi laakiin yacni ama waxaa laga yaabaa inuu marka ammaanta uu kula xeel dheeraanayo inuu kala jeedo saasoo kale nacam ama inuu yacni funuun kale iyo waxyaabo kale uu ka hadlayo marka asheykh muwafiquddiin ibnu qudaamah waxa uu yidhi kaana rafiiqii saaxiibkaybuu ahaa wamaa kunnaa nastabiqu ilaa khayrin ilaa sabaqanii ilayhi ila alqaliil weligeen waxa uu yidhi ma aanan ku tartamin khayr ilaa isaga ayaa igaga hormarayay wax yar mooyaane marka culimada khayrka waa ku tartami jireen waana sida ilaahayba uu farayo fii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun iyo limidli hada falyacmal alcaamiluun waxyaabaha ay ku tartamaanna umuuraha aakhiro ayay ahayd nacam amaa umuuraha adduunyada wax macnaha saa u badan maanasma aanay siin jirin suyuudi isaga waxa uu yidhi kaana ghaziira alxifdi walitqaani nin xifdigiisu waasic yahay buu ahaa aada u badan xifdigiisu uu badan yahay aada wax u itqaaniyo sidoo kale waxa uu ahaa qayiman yajmacu funuuna alxadiidi xadiidka funuuntiisa oo dhan ayuu urur ayuu ururiyey kathiira alcibaadati nin cibaado badan buu ahaa warican aada iyo aad yacni u xalaal meerta ayuu ahaa maashiyan calaa qaanuuni sunna sunnada ayuuna ku socon jiray oo dhinaca ictiqaadka iyo marka aada eegto kitaab caqiida buu qoray la yidhaahdo aliqtisaad fi lictiqaad nacam ou kaga waramayo marka caqiidada ahlu sunnada sidoo kale caqiidadiisiina waaba qoray isaga caqiidada uu aaminsan yahayna waa qoray alimaam cabdulhani ibnu saciid almisri cabdulhani ibnu saciid waxaan ujeedaa cabdulhani ibn cabdilwaaxid almaqdisi naam ayb oo nin markaa sunnada ku socdo aha hadday noqon lahayd caqiide iyo hadday noqon lahayd cibaadaba nacam waxaa kaloo uu marka bedr bnu moxamed isagana waxa uu ka yidhi maa ra-aytu axada akrama min alxaafidi ma aanan arag buu yidhi axad ka wanaag badan ninkan isagaa nacam cabdulhani bn cabdilwaaxid kutubihiisu aada iyo aad bay u fara badan yihiin wuxuu leeyahay kitaabu dikri almisbax fi cuyuuni alaxaadiid asixaax kitaabu alfaraj tuxfatu adaalibiin fi ljihaadi walmujaahidiin ayuu leeyahay kitaabkan cumdaha ayuu leeyahay kitaab kaloo isagana cumdat alaxkaami alkubraa la yidhaha ayuu leeyahay oo isagu axaadiidta aanu ku qeydin bukhaari iyo muslim axaadiidta xataa kutubaha kale ee axkaamta uu kusoo qaata ayuu leeyahay waa matbuuc isaga laftirkiisa oo samiir bitaxqiiqi samiir ibni amiin azuhayri ayaa isaga laftirkiisa taxqiijiyey nihaayat lmuraad min kalaami khayr alcibaad ayuu leeyahay kitaabu asilaat min alaxyaai ila alamwaat kitaabu sifaat ayuu leeyahay fadaa'ilu maka ayuu wax ka qorayo uu leeyahay kitaabu larbaciin buu leeyahay damu riyaa buu leeyahay iyo kutub kaloo aada iyo aada u fara badan ayuu leeyahay wuxuu leeyahay juz-un fii dikri lqubuur wuxuu leeyahay kitaab qiimo badanoo layidhaha alkamaal fii macrifati rijaal alkamaal fii macrifati rijaal oo aada u weyn buu leeyahay waana kitaabkan laga shaandheeyey lagana habeeyey kitaabkan tahdiibulkamaalka ee uu leeyahay alxaafidu almizi abulxajaaj almizi shaykhu bni kathiir kitaabkiisa tahdiibulkamaalka la yidhaahdo waxaa laga soo shaandheeyey oo laga habeeyey laga soo gaabiyey alkamaalka cabdulhani ibn cabdilwaaxid uu leeyahay tahdiibulkamaalkana waxaa laga sii gaabiyey isagana yani kitaabka tahdiibu tahdiibka tahdiibu tahdiibkana ibnu xajar wuxuu kasii gaabiyey taqriibu tahdiibka oo marka sidaasay kale yihiin kitaabkan taqriibu tahdiibka aada maqlayso waxaa uu gaabin uu ka yahay kitaabka la yidhaha tahdiibu tahdiib tahdiibu tahdiibkuna wuxuu gaabin ka yahay tahdiibulkamaal tahdiibulkamaalkana waxaa laga soo uu gaabin ka yahay kitaabka la yidhaahdo alkamaal fii macrifati rijaal oo uu leeyahay imaamkan cumdatulaxkaamka iskale ayb wuxuu kaloo leeyahay aliqtisaadu fi lictiqaad oo kitaab caqiida oo matbuuc ah nacam ayb oo la daraaseeyey hadda laftirkeeda nacam wuxuu leeyahay sidoo kale kitaabkan aan hadda ku dhex jirno wadno nacam wuxuu dhintay musanifku sanadku marka waa lix boqol sanadka hijriga marka uu ahaa lix boqol ayuu dhintay marka konton iyo sagaal sano ku dhintay da-diisu saa uma aysan sii weyneyn nacam lix boqol buu marka ku dhintay ayb marka kitaabkiisan culammada cinaayo badan bay siin jireen waana xifdin jireen ardayda yararkaana ama cilmiga bilaawga ku-ana waa la xifdi siin jiray in culummadu ay cinaayo siiyeenna waxaad ku garanaysaa shuruuxda kitaabkan uu leeyahay aada iyo aad bay u fara badan yihiin waxaan kaga soo gaabsanaynaa kitaabka ibnu daqiiq ilciid sharax fiican buu saaray ixkaam alaxkaam ayaa la yidhaha sharxiisa weliba qawaacidda usuuliga ah ayuu ku sharxay axaadiidta waana kitaab aad iyo aad fadi u ah oo gaar ah oo culammadu ay aada wax uga soo guuriyaan xaafid ibnu xajarna oo badsadayba inuu wax ka soo guuriyo waxaa sharxay sidoo kale kitaabkan ibnu cataar calaa uddiin ibnu cataar tilmiidu nawowi kitaab layra alcuddatu fi sharxi alcumda oo isagoo saddex mujallad ah la daabacay ayuu sharxay nacam sharax sidaa abuu leeyahay kitaabka sidoo kale waxaa u gacan qaaday alimaam ibnulmulaqin shaykhu ibni xajar ibnu xajar sheekhiisaa u gacan qaaday ibnulmulaqin la yidhaha cumar bnu caliy cumar bnu caliy alansaariy almacruuf bibni lmulaqin loo yaqaan ayaa isagana u gacan qaaday sharax dheer buu saaray oo la yidhaahdo aliclaam bifawaa'idi cumdati alaxkaam aliclaam bifawaa'idi cumdati alaxkaam ayaa la yidhaha ilaa koob iyo toban mujallad waay nacam sharax dheer buu saaray weliba uu aada u furfuray wuxuuna tilmaamay ilaa iyo shan wej inuu sharxiisu uu ku saabsan yahay wej waxa ay tahay inuu baraarujiyo oo haamta uu ku dhacay musanifka wej kale waxaa weeyaan icraabta iyo alfaada mushkilka inuu sharxo hariibka inuu sharxo yani iyowaxyaabaha ishkaalka tawjiihaadka u baahan iyo kale waxaa kaloo kamid a mubhamaadka waxyaabaha yacnii jaa-a rajulun ila nabiy sal sala allahu aleyh wali wasalam oo kale rajulkaa waa ayo uu sheegayaa nacam wuxuuna yidhi intooda badanna waan helay buu yidhi rijaasha oo cumdatul axkaamkana gaar buu ka alifay iyo ibnulmulaqin wuxuu leeyahay risaalo yar ee uu ka alifay rijaasha kitaabkan nacam oo yacnii saxaabiga marka nebiga ninka ka warinaya axaadiidta iyo kale ama rijaashii ku dhacday kitaabkan buu gaar u soocayba nacam waxaa kaloo sidoo kale euu qeybaha uu ka sharxay ka mida inuu aada iyo aada uga hadlo fiqhiga ku jira xadiidka nacam iyuu aada iyo aad inuu ugaga hadlo ayuu galay waxaa u gacan qaaday kitaabka sidoo kale azarkashi zarkashi isaguna wuxuu leeyahay tasxiixu lcumda tasxiixulcumduhu marka badanaa isaga wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha owhaamta iyo inuu ka hadlo waxaa sidoo kale kitaabkan isaga laftirkiisa sharax ku leh safarini ninka caqiidada iska leh safariniyada iska leh isaguna sharax buu leeyahay ilaa iyo yani mujaladaadkiisu aad u fara badan yahay waa matbuuc isaga laftirkiisa yani waa la daabacay kaa nacam way badan yihiin marka shuruuxda mucaasirka ee hadda jirtana taysiirulcallaamka ugu caansan oo cabdallah albasam uu leeyahay oo culimadii mamlakada ka mid ah sacuudiga nacam ayb marka kitaabku muhimaddaa uu leeyahay darteed ayaa shuruuxdiisu ay u badatay oo culimmada weliba waaweyn ayay kitaabkaasi ay u sharxeen iyo kuwo kaloo ka tiro badan waxaa sidoo kale kitaabku uu ku saabsan yahay marka intaa marka haddaan uga baxo mualifka kitaabka alifay kitaabka muxuu ku saabsan yahay kitaabku waxa uu ku saabsan yahay awalan waa fanulxadiid waxa uu ka hadlaa kitaabku waa xadiid waa mutuunulxadiid weliba waa mutuun xadiidi ah weyan axaadiidta uu ka hadlaayo waa badan yihiin mutuunta xadiidkee waa nooce axaadiidul axkaam ayuu ka hadlaa axaadiidul axkaam axkaamta marka la leeyahay marka la idlaaqo waxaa loo jeedaa hadda axkaamta fiqhiga ah ayaa loo jeedaayo aan caqiidada hadda iyagu aan markaa aan ahayn marka isagoo caqiida hadda ka hadli maayo kitaabkan waxuu jamcinayaa axaadiidta ku saabsan axkaamta camaliga ah nacam ee markaa cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii iyo iskugu jiro yuu ka hadlayaa kutubta axkaamta axaadiisteeda laga qorayna way fara badan yihiin haddaan taa wax yar ka bixino waxaa ka mid a kitaabkan cumdatulaxkaam waxaa ka mid a buluuqulmaraam buluuqulmaraamka ka mid a oo buluuqulmaraamku waa axaadiisulaxkaam isaguna waxaa ka mid a sidoo kale almuxarar ee uu leeyahay alimaam ibnu cabdilhaadi raximahu llah ibnu cabdilhaadi wuxuu leeyahay sida waxaa ka mid a sidoo kale alaxkaam licabdilxaq alishbili alaxkaam alkubraa ibnu alkharaad cabdilxaq alishbili xadiidta axkaamta waa ururiyey wa minhaa waxaa ka mid a xadiidta axkaamta wax gaar u ururiyey fatxu lghafaar kitaab la yiraahdo oo culammadii yeman sheekh ah uu leeyahay waxaa ka mid a sidoo kale muxibuddiin alabari almakii muxibuddiin alabari almakii kitaab wuxuu leeyahay axaadiisulaxkaamta xadiidta axkaamta uu ku ururiyo mujaladaad badan hariibkana weliba uu ku sharxay kalimaadka hariibka ah nacam intaana marka axaadiidta axkaamta hadda kutubta laga alifay way ka fara badan yihiin nacam waxaa ka mid a axaadiisulaxkaam kutubta laga alifay muntaqa alakhbaarka muntaqaha showkani ou sharxayo naylul awdaarka kitaabka uu ku magacaabay naylul awdaarku waa sharax kitaabka asalka ee uu sharxaya waxaa iskale abulbarakaat ibnu teymiya iskale nacam sheikhulislaam ibnu teymiya awowgiisa iskale oo cabdusalaam la dhihi jiray amed sheikhulislaam waxaa layidhaha axmed ibnu cabdilxaliim ibni cabdisalaam ayaa layidhaha cabdisalaamkaas baa iskale marka oo ibnu teymiya awowgiis ahaa ayaa ururiyey marka shawkanina waa sharxay oo naylul awdaarka ayuu ku sharxay marka axaadiidta axkaamta iyaduna cinaayo badan bay culummadu siiyeen kitaabkan marka wuxuu kaga duwan yahay isagu waxaa weeye wuxuu soo ururiyey axaadiid kooban oo ku saabsan axkaamta weliba ay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim axaadiidta muttafaqun caleyhi la yiraahdo ayuu soo qaadanayaa isaga oo shuruudiisa sida aan muqadamada ku arki doonno waxaaba ka mid ah in waxaa layga dalbaday buu leeyahay inaan ururiyo kitaab axaadiidta axkaamta oo weliba bukhaari iyo muslim kuwa isku waafaqeen ah nacam shardigii marka ma oofsaday mase ma oofsanin muqadamada ayaan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala nacam kitaabku marka sidaana waa yahay nacam oo axaadiidta baabka uu ku saabsan yahay waa axaadiithu laxkaam oo wuxuu soo hoosgalayaa cilmu lxadiid weliba cilmu mutuuni lxadiidkau soo gelayaa weliba mutuuntiisu waxay gaar ku tahay ma ahan kutubul arbaciinaad iyo kutubuljawaamic iyo kutubu sunan iyo keliya ma ahane waa kutubu axaadiithu laxkaam axaadiithu laxkaam bes buu ururiyey oo weliba wuxuu ka ururiyey mima tafaqa caleyhi shaykhaan waxay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen oo kuwa abu daawuud iyo tirmidi iyo xagga uma leexanayo waxaana u leexan maayo markaan shuruudiisa fiirino xadiidka bukhaari iyo muslim midkood uu soo saarayna ma u leexanayo oo shardigiisa ma ah kay isku waafaqeen busayuu soo saaraa muttafaqun caleyhina waxaa la yidhaahdaa xadiidka bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen oy soo saareen lafdun saxaabigiisuna uu mid yahay haddii xadiidku lafdigu isku mid ka yahay laakiin midina abu hureyre oo muslim ku wariyey midna uu bukhaarina oo kale uu ku wariyey ibnu cumar oo kale ma la dhahayo muttafaqun caleyhi cala listilaax nacam walidaalika hadda xadiidkan dheeree xadiidu jibriil markay culummada ka hadlayaan waxay leeyihiin alxadiidu rawaahu muslim min xadiidi cumar wa muttafaqun calayhi xadiidka waa muttafaqun calayhi min xadiidi abi hureyra laleeyahay oo riwaayada abu hureyra bukhaari muslim isla wariyeen amaa riwaayada cumar ee dheer oo arbiciinka nawowi uu kusoo saaray muslim unbaa loo nisbeynaa muttafaqun caleyhi ma la dhihi karo waayahamarka taasuu marka laazima walidaalika marka kitaabkan sidaa darteed looga maarmi maayo kutubta kale ee axaadiiulaxkaam ka hadasho sida buluuqulmaraamka iyo kale ma looga maarmo oo buluuqulmaraamki waa laga maarmayaa kan haddii la barto la dhihi maayo nacam sababto a buluuqulmaraamku wuxuu dheeryahay axaadii isaga iskuma qeydin kutub gaara nacam laakiin kan wuxuu isku qeyday axaadii muttafaqa axaadiidta muttafaqun caleyhida ah keliya ayuu isku soo koobay sidaa darteed marka waxaa ka baxsanayso axaadiid bukhaari iyo muslimba aanay soo saarin oo axkaam ka hadlayo ayaa kitaabkan ka maqan soo ma garanin oo maxaa yeelay bukhaari iyo muslim axaadiid saxiixa ay ka tageenaa jirto oo aanay soo saarinba nacam oynan ama shuruuddooda aan waafaqin sida kale saxiix u ah amase ay uga tageen yacni tarkan lil itaala dheerayn kitaabka ay dheereeyaan ka tegis ay ka tegayeen darteed inay uga tageen yaa dhici karta buluuqsa isagu waxaa weeyaan waxaasoo dhan waa u dhigayaa walidaalika isaga kitaabkan ninka xifdiyo buluqulmaraamkana ku daro oo xifdiyo yacni waxaa weeyaan waa axaadiista axkaamta in badan oo kamida wuu fahamsan yahay waana yacni uuna istixdaarsan karaa xifdi keliyana muhiimadda in la saaro ma ahana in la fahmana muhiimku a intaas nacam maxaa yeele axaadiista waxaa loo xifdiyaa waxay tahay in maskaxdaada ay ku jirto nacam si aad usoo xasuusato mar walba haddii aadan macno aqoonin ood iska dareeriso laguma cibaadeysta alfaadda axaadiidta waxaa weeyaan raacitaanka la raacaa lagu cibaadaystaa iyagu nacam sida qur-aanka oo kale ma aha walidaalika marka qofku wuxuu u baahan yahay inuu akhriyo axaadiidta xifdiyo ayuu u baahan yahay macnaheedana fahmo si uu markaa yacni istidlaalku uu usoo istixdaari karo ayb nacam kitaabku marka ma sidaasuu ku saabsan yahay muqadamada marka ayaan gelaynaa qaala shaykhu alxaafid taqyuddiin abuu muxamed cabdulghaniy bnu cabdilwaaxid bni caliy bni suruur almaqdisiyu raximahu llah waxa uu yidhi sheekha xaafidka ah taqyudiin lagu naanayso abuu maxamedna kunyadiisu tahay cabdulghaniy bnu cabdulghaniyi bnu cabdilwaaxidna la yidhaahdo maqdisigana loo nisbeeyo raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi alxamdu lilaahi almaliki aljabbaari alxamdu ammaanoo dhan lilaahi allay u sugnaatay allihiiday almaliki boqorka ahaa aljabbaari ee addoommadiisa qasbaayey ee jabaruudka u saaxiibka ahaa tiisa un ay jirayso ayb alwaaxidi allihiday alwaaxidi keliga ahaa alqahaari ee addoommadiisa dirqiyo wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah marka hore kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay alxamdu lilaahi ammaan alla ou ammaanayo iqtidaa'an bikitaab illahi isagoo ilahay kitaabkiisa ku dayanayo alxamdu asha ku jirtaana waa istiqraaqiyo oo xamdi oo dhan allah iskale weeyaan kulligiis allah iskale xamdiga iyo shukriguna waa laba yacni waxaa weeyaan cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeya oo xamdiga marka loo fiiriyo cidda uu ku tacalluqo marka loo fiiriyo waxaa weeye meelaha uu ku tacalluqo marka la eego la fiiriyo isaga ayaa macno ballaaran oo waxaa weeyaan axmed ilaahay baa ad amaa ayaa ayaa ammaan leh oo ilaahay baad u mahadnaqaysaa ood ammaanaysaa maxaad ku ammaanaysaa tilmaamihiisa wanaagsan waxaa ku ammaanaysaa nicmada oo adiga kuu galay fiirisay u badan tahay marka nacam waxau adiga isaga waxa uu ku siiyeyna alla waa lagu ammaanaa tilmaanta isaga uu leeyahay ee daatadiisa ay ku sifaysan tahayna waa lagu ammaanaa dhinaca marka laga fiiriyo xamdiga waa macno ballaaran yahay shukriga laakiin marka aad eegto dhinacaas ka eegto macnihiisu waa macno kooban bau noqonayaayo ilaahay baad ku shukrinaysaayoo nicmadiisa ou adiga ku siiyaa ugu shukrinaysaa laakiin dhihi maysid ashkuru allaha tacaala calaa annahu raxmaanu ilaahay baan ku ayaan ku shukrinayaa inuu raxmaan yahaan ugu shukrinaa ma dhehaysid nacam ama daatadiisu inay saa ku sifaysantahan ilaahay ugu shukrinaa ma dhehaysid nacam waxaa leedahay ilaahay baan ku shukrinayaa nicamta ou isiiyey baana ugu shukrinayaa laakiin waxaa kuu bannaan ood dhihi kartaa ilaahay baan ammaanayaa alxamdu lilaahi maxaad alla ku ammaanaysaa daatadiisa wanaagsan tilmaanta ay ku tilmaaman tahay nicmada adiga oo kuu galay waxaasoo dhan dhinaca marka la fiiriyo xamdiga waa macno ballaaran yahay marka shukriguna dhinac kalew ku macno ballaaran yahayo waxaa weeyaan meesha uu ka dhaco marka la fiiriyo xubinta shukriga uu ka dhacayo marka la fiiriyo shukrigaa macno weyn oo shukrigu qalbigana waa ka dhacaa lisaankana waa ka dhacaa carabka jawaarixdana waa ka dhacaa oo yacni waxaa weeyaan nicmada allihii kuu galay inaad u ictiraafto qalbiga uga ictiraaftaa waa shukri qalbi ah weeyaan inaad uga ictiraa inaad afka ka qirataana waa shukri lisaani ah wa amaa binicmati rabbika faxadith shukri oo jaarixi ana waa jiraayo acmaasha aad samaynayso markuu alla nicmo ku siiyaba inaad daacadii badiso nicmada alle aadan u adeegsanin macaasida ilaahi subxaana wa tacaala taasi marka waxay noqonaysaa iyadana waa min baabi qowlihi tacaala waxaa weeyaan icmaluu aala daawuuda shukraa daawuudo waxaa la yidhi waxa aad samaysaa shukri samee ayaa la yidhi shukrigii camal baa laga dhigay waana yacni sidaana sheikhulislaam ibnu taymiya aada ugu bayaaniyey munaadaro ou la yeeshay sadruddiin ibnu muraxal yacni munaadara isaga ibnulmuraxal dhex martay ayaa uu ku yacni shukriga aada u kaga hadlay nacam shukrigu inuu qalbi iyo lisaan ictiqaad iyo yacni qalbi iyo lisaan iyo jawaarixba inuu ka dhaco nacam bal iimaanka haddaad eegto waxaa weeyaan nuskiis waa shukri ina fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur oo selafkana waxaa laga wariyey in iimaanku ou nis yahay aliimaanu nisfaani iimaanku waa laba nis mid u saaxiiba nisfun shukrun wa nisfun sabrun nis waa shukri nisna waa sabri aayadaan bayn akrin jirin nacam marka shukrigu dhinacaas waa uga macno ballaaran yahay meelaha laga guto marka la fiiriya shukrigaa badan ayaa macno ballaaran xamdigu laakiin afka keliya unbuu ka kooban yahay qalbigana ma aha saw jawaarixna mma ka dhaco carabka unbuu ka dhacaa waa qowl bis axmedullah alxamdu lilah ayaad leeda afka unbaa laga dhahaa nacam ayb marka nicmada ilaahay ku shukri dadka marka laleeyahay qaarkood waxay u fahmayaan yacni alxamdu lilah dheh keliya inay tahay yani waxay tahay afkana ilaahay nicmadiisa ka sheeg sheeg waa shukri oo ilaahay baa nicmadan ii galay dheh haddaa afka ka sheeg sheegi weysa ama aad cid kale u tiiriso adoo ujeeda inay sabab tahay xataa waxaa weeyaan tawxiidkii nuqsaan baa gelayso yacrifuuna nicmat allahi huma yunkiruunahaa culamada qaarkood waxay ku macneeyaan qofka oo yidhaahda yacni nicamta u tiiriyo dadka asbaabta u ah dadka ilaahay asbaabta ilaahay baa abuuray hadduu doonana ilaahay waa ka waa kaa daysan karaa marka asbaabtii iyo iyo wixii dhammaa allah abuura waa ina allah subxaana watacaala ugaga mahad celisaa ayb ilaa qaarkood salafku ay yidhaahdeen lowlaa yacni waxay soo geliyeen baababkaasoo kale xataa qofka dhihidda ou dhahayo lowlaa jawdatu riyaaxi dabaylaha oo wanaagsan darteed wa xadaaqat almalaax iyo ninka doonta wado yacni aqoonta oo uu leeyahay yacni wadidda la halaknaa waa halaagsami lahayn ama amwaajda hirarkaana cuni lahaa iyo waxaasoo kale xataa waxay kusoo daraan yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha dadkuna waa u badan yahay nacam marka shukrigu marka marka laleeyahay marka shukrigu in midda kale tan ugu daran waxaa weeyaan inaan loo isticmaalin nicmada ilaahay macaasidiisa nacam wixii alla uu reeba inaan loo isticmaalin tan yani iyada laftirkeeda shukrigay kamid tahay xamdi buu marka isagu isticmaalay ashkurullaha hadda ma isticmaalin sababtoo a kitaabka ku dayana nacam alxamdu lilahi amaanoo dhan allah iskale almaliku almaliki allihii day almaliki boqorka ahaa almelik allihii boqorka ahaa waa boqor maalikna isaga ah aljabaari ee jabaruudka u saaxiibka ahaa nacam ayb jabaruudka u saaxiibka ah ee jabbaarka ahaayo ilaahay subxaana watacaala cid ka awood badan ma laha tan isaga ou qadaro ee ou idmaana jirayso alwaaxidi allihida alwaaxidi keliga ahaa rubuubiyada ku keli ah uluuhiyadou keli ku yahay magacyaday tilmaamaha wanaagsan buu keli ku yahay fii rubuubiyatihi oo rubuubiyada macaanida soo gelaysaa waa maxayna abuurista waxaa soo gelaysa yacni maamulka iyo waxaa soo gelaya sidoo kale iyo iyo waxaa soo gelaya iyo milkiga nacam mulkiga marka allah subxaana watacaala mulkiga isaga ayaa keli ku ah oo mithqaala diratin wax leh ma jiro qof walba adduunku waa yimid isagoon waxba haysanin isagoon waxba haysanin buu ka tegaya waxba ma haysta marka khalqiga allah iskale oo keligiisa wax abuuray maamulkana isagaa iskale tadbiirka koonka isagaa iskale nacam waa rububiyada saddexdaa macaani macaani bay leedahay alimaamu nawowina culimmadu ka soo raray macaani saddexdaas macnaba fii kitaabihi wuxuu uga soo raray majmuuca nacam markuu ducaa istiftaaxa u macnaynayo ayb cubuudiyadan ilahay isagaa iska leh macnaha aad yacni ilaahay subxaana watacaala cibaadada keligii baa iska loo astaahiro cid kale oo cibaadadii la leh ma jirto weeyaan macnuhu ayb oo macaanidii saddexda ahayd mushrikiintaba ilaahay waa u ogolaayeen qul man yarzuqukum min asamaai waalardi am man yamliku asamca walabsaar waman yukhriju alxaya min almeyiti wayukhriju almeyita min alxayi waman yudabiru lamra fasayaquuluuna allah waa u ogolaayeen macaanidaas oo dhan bilaa khilaafin laakiinse haddana maca daalika waxaa weeyaan kufrigoodu muxuu ahaa cibaadadou ahaa nacam marka cibaadadana waa inaa ilaahay keliya isaga iskale oo keli ku ah magacyada iyo tilmaamaha wanaagsanna isaga keli ku aho laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir alqahaari allihii day alqahaari addoommadiisa dirqiyo muxuu ku dirqiyaana qadarka yacni kan caasiyo iyo midka aan caasininba dhammaantood qadarka allay u hogaansamayaan cid qadarka ilaahay ka bixi kartaa malaha waashhadu an laa ilaaha ila allahu waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu allah mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligii laa shariika ku cibaadada laleh oo la wadaagaa lahu isaga uma sugnaanin rabu samaawaati huwa isagu rabu samaawaati weeyaan samaawaadka kii iska lahaa maaligeedii iska lahaa ciraryaalo waalardi dhulka kii milkiyeyoo kaa abuuray ee maamulo weeyaan wamaa baynahumaa iyo waxa u dhexeeya dhulka iyo cirka alcasiizu weyaan alcasiizu weeyaan alla haalib oo addoommadiisa ka adag alghafaaru dembi dhaafid badan oo ciddii u toobad keento u dembi dhaafo magacyo badan baa marka halkaa ku jiro waashhadu ana muxamadan waashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan muxamedna cabduhu alla addoonkiisu inuu yahay warasuuluhuna inuu yahay almustafa almukhtaar almustafaa ka la doortay inuu yahay almustafaa ka la doortay almukhtaaru ee la doortay inuu yahay sala allahu calayhi alla ha ammaano ilaahay ha ammaano nebiga wa calaa aalihi aalkiisa ehelkiisana allah u naxariisto wa saxbihi saxaabadiisana allah u naxariisto ayb ayb wa calaa aalihina allah u naxariisto wa calaa aalihina allah u naxariisto nacam wa saxbihi asxaab asxaabtiisana allah u naxariisto al akhyaari ee akhyaarta ahaa nacam khayrka badnaa amaa bacdu intaa kadib shahaadateynkii buu la yimid xamdaladii markii uu sameeyey allah u soo ammaanay shahaadateynkii buu la yimid oo miftaaxul islaam ah miftaaxul islaamka ahaba islaamka lagu soo gelaayay marka wa ashhadu baana uu ka cabiray waxuuna uga cabirayaa waxay tahay alfaadaa saas ku timid nacam oo sunnadana waa kusoo aroortay nacam ashhadu an laa ilaha illa allah anii rasuulullah inuu nabigu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam ashhadudana waa ka xeel dheer tahay acrifu iyo wax lamida waa aqaanaa iyo macnaheedu waa ka xeel dheer tahay ashhadu waxaa weeyaan waxaan qirayaa waxa aad qiraysana waa waxaad garanaysa waay dabcan nacam walidalika min shuruudi shahaada min shuruudi laa ilaha illa allah shardiga koowaad waa alcilmu in la yaqaano waa iyada macnaheeda qofka haddaanu macnaheedaba aqoonin de muxuu qirayaa marka wax u qiri karaa male wax uu markhaati ka yahayna ma laha nacam markhaatidu waa waa qofku waxa uu og yahay buu markhaati ka noqon karaa nacam ashhadu baana laga cabiraa ereygaanoo nashhadu badanaa lagamaba cabiraba nashhadu lagama cabiro maxaa yeelay layskagama naa-ib noqon kara nacam oo adiga cidna kuu ashhadan maysa nacam qof kasta isaga gaar looga rabaa badanaa marka ashhadu bay ka cabiraan kuwa kale laakiin ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu damiiruljamci baa lala imaadaa kuwaas nacam yani jamc ahaan baa loo loo sheegaa wa ashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluhu buu yidhi markaasu nacam shahaadaduna marka maxay xambaarsan tahay waxaad markhaati ka tahay macbuud xaq lagu caabuda inaanu jirin laa ilaaha ay laa ma'luuha walaa macbuuda macbuud ma jiro weeyaan kula caabudo xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane marka laa ilaaha khabar baa loo qadaraya laa ilaaha maxaa laleeyahy marka laa ilaaha xaqun macbuud xaq ah ma jiro xaq lagu caabudo ayb laa macbuuda bixaqin qaarkood waxay qadarayaan laa ilaaha mawjuudun bay qadarayaan waana khalad nacam wax la caabudo ma jiro ayuu leey wax la caabudo waa jiraa de nacam xaq lagu caabudaa iyo wax baatil lagu caabudaba waa jiraan nacam soo ma garanin marka xaqiiqadii baad iska indha tiraysaa ka gafaysaa nacam marka waa in la yidhaha laa macbuuda bixaqin in lagu qeydo waay wax xaq lagu caabudo gar lagu caabudaa ma jirto ila allah allah mooyaane nacam sidaas weyan marka macnaha saxda ah ila allah allah mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligii haddana mar labaad baa lasii adkeynaya xaala wax lagu adkeynayo laa shariika wax lala wadaajiya cibaadada lahu isaga uma sugnaanin rabusamaawaati waalardi huwa alle rabusamaawaati allah allah aad caabudaysaa waa maxay yaa waaye muxuuse ku mutaystay cibaadada keligii in la caabudo rabusamaawaati weeyaan waa samaawaadka kii iska lahaa waay waalardi dhulka kii iska lahaa weeyaan ama maamulo ama abuurayba wamaa baynahumaa iyo wax u dhexeeyo dhan alcasiizu weeyaan alghafaaru weeyaan alla addoommadiisa ka adag alghafaaru dembi dhaaf badan alcasiiz yani waxaa wey allaha halabada iyo awoodda iska leh alghafaaru dembi dhaafid badan waa ashhad markaas dembi dhaafkuna waa wax damac buu keenaya alcasiizu alghafaar buu sheekha la imaada fiiri alcasiizuna waxay keenaysaa khawf rahba alghafaaruna damac bay keenaysaa nacam marka yaa la caabudaa axadka wax laga damco laga cabsado unbaa la caabudi karaa nacam udcuu rabbakum tadarucan wakhufyatan iyo wayadcuunanaa ragaban warahaban cibaadadu intaas waaya nacam wayadcuunanaa annaga ayna caabudaayeen buu alla yidhi ragaban warahaban damac ayaynagu caabudaayeen annaga ayna damcaayaan warahaban cabsi aynaga baqayaan nacam maxay ka cabsanayaan waa alla yacni wax dhibo waayo wax dhibi karo maxay wax u damcayaanna waa alla wax anfici kara waay hayruhu laakin laa yanfacu walaa yaduru bal naftiisa ma anfici kara xataa naam oo alla markuu ka tilmaamayo macbuudyada ay caabudayaan wuxuu yidhi amwaatun hayru axyaa wamaa yashcuruuna ayaana yubcathuun waxba ma oga waqti lasoo bixinayo xataa ma oga marka alcasiiz alhafaar meeshaas munaasabadaasay marka leedahay naam rabusamaawaati waalardi lad allihii wax axadka wax milkiyaa la caabudaa laakiin axadaan waxba milkinin maxaad ka caabudaysaa marka naam wa ashhadu ana muxamedan waxaan qirayaa muxamedna cabduhu inuu yahay alla addoonkiisa warasuuluhuna inuu yahay nacam addoon iyo rasuul labadaasaa laysu daba dhigay waxaa weeyaan waxaa la radinayaa marka dadka huluwiga ku sameeyey iyo kuwa jafaaga ku sameeyay nabiga caleyhi isalaatu wassalaam cabduhu marka laleeyahay nebigu waa addoonkii alle waxaa la radiyey dadka nebiga ka saramarinaayo darajada addoonnimada ee gaarsiinayo darajatululuhiya oo kale ama sifaat sifaatu rabbi siinayo o kale oo qaarkood ku leey koonka isagaa maamulo koonka isagaa ku tasarufo ay qaarkood ay kuleeyihiin yacnii wax kastoo ogyahay nabiga calayhi salatu slam wax ka maqan cilmigiisa maba jiray kuleeyihiin nacam caalimu lgeybi washahaada mutlaq ilaahayba ah nacam bal nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaan ogsoonahay waxyaabo badan ee dhacaya inuusan ogeyn qaarkood waxyiga unbaa qaar qaar u sheegayay wixii loo baahdo wixii kalena maba loo wixii kalena maba loo sheegaynin waxaa ka mid a mathalan labadii licaantantay ninkii xaaskiisii zinaan ku arkay yiri ee markaa kadib ay ay yeeleen maxay ahayd ay nebiga hortiisa licaankii ku sameeyeen waa kii uu yidhi mid kastaa waa dhaartay markaasuu nebiga wuxuu yidhi ixdaakumaa kaadibun labadiina mid unbaa been sheegayo kaasaa been sheegaya nebigu ma dhihin sal ll slam mama oga dadka damaa-irtooda iyo quluubtooda waxaa ku jira ilaahay keliya unbaa og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcathuun inta loo sheegau og yahay in aan loo sheeginoo qeyb ana waa jiraan nabiga caleyhi isalaatu wasalaam marka kabadbadiskaas marka waxaa weeyaan waana diiday nebiga in laga badbadiyo laa tuduruunii kamaa adrat inasaara bna maryam buu yidhi xadiidkii cumar uu werinaayey min xadiii min xadiidkii bukhaari uu werinaayey fi kitaabi alambiya min xadiidi cumar radia allahu canhu laa tuduruunii kamaa adrat inasaara bna maryam buu yidhi ha igu xadgudbinina say nasaarada ugu xadgudubtay ina maryam ciise say ugu xadgudubtoo kale inamaa ana cabdun aniga addoon baan ahay bu nabiga saa iskagaa yaqaan marka faquluu cabdullaahi warasuuluhu dhaha alla addoonkiisa iyo rasuulkiisii dhaha sidaa yeela ghuluwigana waa wixii nebiguna waa ka digo iyaakum alguluwa fi ddiin buu yidhi iska jira diinka oo lagu xadgudbo meel uu ghuluwigu faa-iido kuleeyahay ma laha nacam dhinacna faa-iido kuma laha nacam waxaa kaloo isaguna sidoo kale yani nabiga aley qur-aanku uu tilmaamay nasaaradu inay ahlu ghuluwi ahaayeen qul yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum hayra alxaqi walaa tattabicuu ahwaaa qowmin qad daluu min qablu waadaluu kahiira wadaluu can sawaa'i sabiil yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq ilaahay xaq un ka dhaha sidaabaa alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala cabduhu marka waxaa waa kaasa marka walidaalika marka hortiisana nebiga waa laga ammaanay dad baa waxay yidhaahdeen gabar baa waxay tiri wafiinaa nabiyun yaclamu maa fii hadin say u ammaanaysa annaga waxaa nagu jira nebi berri waxa dhacaaya og markaasuu yidhi laa yaclamu maa fii hadin ila allah ama laa yaclamu algeyba ila allah o kamaa qaala sal ly slam berri waxa dhacaaya ma oga allah unbaa og buy waa ka celin jiray rasuulka aleyh salatu wasalaam marka dadka dhahaya si kastood nebiga u ammaanto maba ku xadgudbi kartid taasaa diideysa nacam waa lagu xadgudbay nebiga hortiisaa loogaga xadgudbay waana iska celiyey marka waa imaan karaa midda kale shay mustaxiila nebiga dadka kamaba reebayo wax nebigu og yahay inuunan dhacaynin dadka muxuu uga celinayaa na ma ka celinayo amaa laa yacni maogtahay tan kale iyaduna waxaa weeyaan maanta sidoo kale dad badan baa ku xadgudbay nabiga caleyhi salatu wasalaam ammaantiisa ammaanta nebigana lama diidana oo xasaanba nebiga waa ammaani jiray laakiin midda xadgudubka waa la diidan yahay walidaalika waxaa ka mid a midda xadgudubka oo kale tan aad ku arkaysaan in badan qasaa-idkan burdaha yacni ama ama yacni iyo kuwa kale ay ku wada jiraan yaad ku arkaysaa in badan oo ka mid a oy ka mid tahay qaarkood xataa in la yidhi nebiga caleyhi salatu wasalaam iyo qur-aanka mucjizada loo siiyey isuma dhigmaan oo nebigaa ka qiimo badan oo ka fadli badan qur-aanka oo la yidhaahdeen low naasabat qadrahu aayaatuhu cidamaa axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami oo uu yidhi yacnii hadday isu dhigmi lahayd qadarkiisa hadday u dhigmi lahaayeen aayadihii la siiyey ayaga laftirkooda ishkaal baa ku yimid oo waxaa layihi war soo qur-aankii kalaamullaahi ma ah kalaamullaahi iyo nebiga nebigaa fadli badan oo qadarka nebiga maba dhammaba kalaamkii allah haddaad tirahdaan soo khatar ma ah markaasay waxay yidhahdeen maya kitaabka allah haddii la yidhaha waxaa loo jeedaa labo kalaamullahi waa laba qaybood kalaamka nafsigae ilaahay nafsadiisa ku dhex jireen la maqlinba een soo bixin iyo midkaan annagana dhex yaallo kitaabka qur-aanka ah nacam kan annagana dhex yaallaa makhluuqay dheheen makhluuqna nebiga u khayr badan marka halkaas de waxaa weyan muctasiladii madhabkoodan bay ku dhacayaan nacam waana sidaas yani ibraahim albajuuri baaba dhahaya sidaa nacam oo laba waayo dhahaya lafdi iyo iyo iyo mid nafsi ah weeyaan kan lafdiga ee annaga hadda aan akrinaa waxaa ka qiimo badan nebiga ka fadli badan buu yidhi marka sharaxa burdaha ou sharxay buu ku yidhi bajuuri sidaas naam ibraahim albajuuri waana madhab aan saxiix ahayna baatil ah nacam cabduhu marka waxaa weya dadkaas quluwigaa baa lagu radiyey wa rasuuluhuna waxaa lagu radiyey dadka nebiga ka hoos marinaya rasuulnimada dadka nebiga rasuulnimada ka hoos marinaya oo shaksi caadi abuu ahaa iyo ama yacnii waxaan laa-iq u ahayn kula dhaqmoo kale ama yacnii caayo rasuulkaoo kale iyo waxyaaba lamida gaarsiiyo waxyaabahaasoo kale waa lagu kufriyaa nebiga in lagu jeesjeeso in la caayo in yacni waa lagu gaaloobaa nacam waxyaabahan marka iyaga waxaa weeyaan rasuulnimada nebiga haddii la diidana waaba lagu gaaloobaa iyada nacam ayb waxaasoo dhan baa marka nebiga caleyhi salaatu waalaam ayaa marka labadan cibaaro loogaga digay asagaana isku tilmaamo inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluhu buu yiri waayahay وأshhd أna mحamdا cabdh وrasuulh almusطفى اlmkhtaar almusطفى ahaa almukhtaar ee la doortay وashhadu waxaan qirayaa ana mxamda mxamed cabduhu warasuuluhu inuu yahay almusطفى inuu yahay almukhtaar uu yahay n kii la doortay oo yacni allaa doortay ilaahayna cidoo doono asagaa doorto warabuka ykhlqu maa yashaau وykhtaar salى اllahu عalayhi allah amaano saasaa la dhahayaa nacam oo salaada alle ou nebiga ammaa nebiga uu ku sallinayo waa ammaanta oo ammaanayo naxariis ma lagu macnaynayo maxaa yeele ilaahay mu'miniintaba waa u naxariistaa marka nebigu muxuu kaga duwanaanayaa marka masiyada uu ka yeelanayo mu'miniinta kale maxay noqonaysaa ammaanta ilaahay oo ammaanayo wey abulcaaliyat alriyaaxina saasuu ku fasiray in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi waxa uu yidhi alla salliga oo nebigu salaatu ullahi calaa nabiyihi hanaa'uhu fi lmala'i laclaa waa ammaanta ilaahay oo ammaanayo kor uu ku ammaanayo ayb marka sala allahu annagana marka ilaahay baan u weydiinaynaa inuu alla ammaano nebiga caleyhi isalaatu wassalaam ammaantaasna waa min baabi shukri weeyaan allana waa ku shukrinaynaa huma nebigaan ku shukrinaynaa sababtoo ah khayrka aan haysanayna soo gaaray isagaa sabab u anaa qofka haddaanu ku shukrinin yacni dadka haddaanu ku shukrininna ilaahay ku shukrin maayo tan labaadee kale salliga annaga ayaa dare xaq nebiga nagu leeyahay annagii baa darajaadna loogu kordhinayaayo ninkii nebiga hal jeer ku salliyo toban jeer baa ilaahay u naxariistaa isagana ayb salligaasuna markaa de meelaha uu sunnada ku yahay iyo meelaha yacni la jideeyo iyo macaanidiisa waxyaaba kamida iyo waxaa aada ugu nuuxnuuxsada alimaam ibnu lqayim raximah llahu tacala kitaabkiisa la yiraha jalaa l afhaamka ayuu baxhi fiican sakhaawina isaga laftirkiisa alqowl lbadiic kitaab la yiraha buu leeyahay fi salaati cala alxabiibi shafiic wamin qablihimana waxaaba kitaabu salaati cala nabiy waxaa iska lahaa ismaaciil alqaadi nam ismaaciil ibn abi isxaaq alqaadi min aimati almalikiya ayb sala allahu alayhi wacalaa aalihi nebiga aalkiisa allah u naxariistaa laleeyahay allah u naxariisto aalu nabiy sal ll ly slamna waxaa loo jeedaa mararka qaar atbaacdiisa wixii raacaba aalu nabiy waa la yidhahdaa dhinaca marka la yaraha ummadii raacdo dhan baa soo gelaysa wa saxbihi marka la dhahana waxaa weeyaan saxaabada khaas ahaan baa loosii sheegay iyaga maadaama ay dadka masiye iyo darajo ay dheer yihiin haddii wacalaa aalihi lagu macneeyo marka aalka dadkii isaga ehelkiisa ahaa ee ku dhowaa kuwooda mu'miniinta ah waxaa loo jeedaa dadka sadaqada ay xaaraam ka tahay bani lmutalib iyo bani haashim wixii muslimiintooda ayuu ku dhacayaa aalu nabiy sala allahu aleyh ali wasalamna ahlu sunnada way ixtiraamaan waana yacni ku salliyaan oo salaadayba ugu salliyaanba shiicadu marka waxa ay sheegaysaa waa been ay leeyihiin ahlu beytka nebiga ayaan anagu jecelnahay ahlu sunnadana ma jecla seenan ku jeclayn salaadiibayba ku salliyaan been ee iyagiibaa khalad ku jiro ahlu beytkiibay quluwi ku sameeyeen asxaabtiina waa caayeen ama waa gaalaysiiyeen waa madhab aada marka u foolxum ayb wa saxbihi nebiga asxaabtiisana allah u naxariisto naxariiso korkooda ha ahaata al akhyaar akhyaarta ahaa saxaabina de waxaa la yihahdaa ciddii nebiga la kulantay rumaysay nebiga mu'minnimana ku dhimatay baa la yihahda amaa bacdu intaa kadib amaa bacdu hadalka hore iyo dulucda soo socotaa lagu kala fasliyaa lagu kala soocaa waxa uu yidhi amaa bacdu intaa ka gadaale fa ina bacda ikhwaanii walaalahay qaar ka mid ah sa'alani oo diinka igula walaala abuu ujeedaa fa ina bacda ikhwaanii walaalahay qaar ka mid ah sa'alanii wuxuu i su-aalay oo i weydiiyey bacdigaasi ikhtisaara jumlatin jumlo soo koobiddeeda fii axaadiidi alaxkaami axaadiid alaxkaam ka mid ah ikhtisaara jumlatin jumlo soo koobiddeeda jumladaas oo fii axaadiidi alaxkaami axaadiidta axkaamta ka mid ah mimaana ka mid ah ittafaqa ay isku waafaqeen caleyhi maaga korkiisa alimaamaani bukhaari iyo muslim alimaamaani labadii imaam abuu cabdillaahi ka bedel ay isku waafaqeen abu cabdillaahi moxamed bnu ismaaciila bni ibraahim albukhaariy ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري isku waafaqeen faajabtuhu waan yeelay buu yidhi ilaa su-aalihi su-aashiisii baan u jawaabay oon yeelay maxaan sidaa u yeelayna rajaa almanfacati nafci bihi isaga lagu intifaaco rajayn aan rajaynayo darteed mafcuulu liajlihi baa lagu nasbiyey rajaa almanfacati ku intifaac manfaca rajaynteed bihi isaga lagu intifaaco waxaan aan qorayo aan jamcinayo inaan ku intifaaco manfacadaa rajayn aan rajaynayo darteed baan uga yeelay buu yidhi oon u jawaabay oon ugaga jawaabo ugaga yeelay haddaba marka faina bacda ikhwaan fa ina bacda ikhwaanii markuu leeyahay walaalihii qaar kamida i weydiistay marka sababka kitaabka uu ku alifay buu halkan ku nuuxnuucsaday oo sheegay sababta uu kitaabka ku alifayna waxa uu u alifayna waxaa weeyaan in la weydiistay culamada marka siyaabo badan baa ka keeni jirta inay kutubta qoraan waxaa kamid a waxyaabaha ka keenayo baahi loo qaba inuu arkoo kale isagoo waxba la weydiisanin inuu markaa wax qoro waxaa dhacaysa in laga dalbado la su-aasho wayna badnayd taasoo kale bacdi almaraad marka waxaa dhacayso yacni in yacni kitaab qornaa oo kale sii caddayntiisa in baahi loo qabo bina'an calaa dalika inuu sharax qoro ama sharaxaas laga dalbadaba way dhacdaa mararka qaar waxaa dhici karta wax ku alifaan dhacdo dhacdaa dhacayso dhacdadaasa waxay u baahan tahay wax laga qoro nacam sida sheikhulislaam ibnu taymiyaba uu ku qoray kitaabkiisa asaaribulmasluulka calaa shaatimi rasuul nin baa nebiga caaye nasraani ahaa casaaf la dhihi jiray ninkii marka waa soo islaamay baa la yidhi marka ninkan xadkii ma ma la dilaya masele ma la dilaayo iyo niman baa marka saasoo kale marka waa la daayey la dili maayaa la yidhi markaas ayaa kitaabkan marka asaarim almasluul calaa shaatim rasuul uu qoray naam mararka qaar waxaa imaanayso qof diinta si qaldan uga hadlay oo kale maalan waaqacada waxay noqon kartaa qof diintii si qaldan uga hadlay in la radiyo nacam oo kitaab lagalaga qoro markaa nacam oo si xaqa markaa loo bayaani dhammaantood marka maxay wada wadaagaan qaradkii la doonaba wax lagu qoro waxay wadaagaan waxay tahay naseexo darteed baa loo qoraa naseexo diinka ilaahay loo naseexaynayo loo qoraa diinka o dhanna waa naseexo addiinu nasiixa qulnaa liman qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiin wacaamatihim waxaad garanaya marka su-aasha la weydiisanayana inay ku dhisan tahay iyada laftirkeeda muhimmad aada u weyn oo waxaa weeyaan ardayda laftirkooda ama dadka yacni ardayda waa ka kasbi karaan cilmiga dadka ahlu cilmiga nacam ee culammada waxaa laga yaabaa qofka haddaan wax la weydiinin inuus isagiina uusan nashaad iyo firfircooni u helin ninkii sheekh ahaa haddii la su-aashana inay markaa uu helo marka cilmigu waa iskala yani dadka ardada iyo dadka yacni ahlu cilmiga hadday isla shaqeeyaan oo si lilaahi isula shaqeeyaan waxaa weeyaan meeshaas marka culum badan baa dadka dambe uga imaanaysa xataa fa aajabtuhu waan yeelay buu yidhi ilaa marka wuxuu tilmaamay haddana kitaabkiisa shuruuda uu yeelan doono faina bacda ikhwaanii sa'alanii wuxuu i su-aashay ikhtisaara jumlatin jumlo soo koobideeda fii axaadiis alaxkaami jumladaasoo fii axaadiis alaxkaami ahaatay axaadiista axkaamta mima ittafaqa caleyhi alimaamaani oo weliba ay isku waafaqeen labadii imaam waxay isku waafaqeen ah abuu cabdillaahi albukhaari iyo muslim idan kitaabkiisu wuxuu ku saabsan yahay axaadiisulaxkaam waxaa kaloo kitaabkiisu uu yahay kitaab mukhtasar ah kitaab lagu dheeraanaya ma aha saddex haddana kitaabkiisa waxaa weeyaan axaadiidta uu keeni doonana waa kuwa ay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim muttafaqun caleyhi waa kitaab mukhtasara axaadiiulaxkaam buu ku saabsan yahay tan kale ee saddexaadna waa axaadiidta ay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim alimaamu albukhaariy walimaamu muslim imaamu lbukhaarina hadda waxaa weeyaan kitaabkiisa waa asaxu kitaabin bacda kitaab illahi kutubta yacni ilahay kitaabkiisa ka gadaala ka uga saxiixnimada badan waay uma muslim baa ku xigo labadoodaasna saxiixayn baa la yidhaahdaa dawaawinta islaamka ay u laabtaan oy diinka ugu laabtaanayna ugu waaweyn yihiin marka mansilo yar iyo meel yar ma taagna fa ajabtuhu ilaa su-aalihi sheekhiina waxa uu yidhi marka cabdulghani bn cabdilwaaxid raximahu llah fa ajabtuhu ilaa su-aalihi su-aashiisaan yeelay oon ka jawaabay faajabtuhu waan ugaga jawaabay ilaa su-aalihi su-aashiisa marka damiirku mufrad buu ka dhigay bacdiga ereyga lafdiga u fiirinaya ilaa ikhwaanku waa jamac ma aanu jamcinin faajabtuhum ma dhihin faajabtuhu buu yiri bacdigaad u celinaya marka nacam oo yani faajabtuhu waan u jawaabay ilaa su-aalihi su-aashiisaan ugaga jawaabay bacdigaas sababto waa maxaa rajaa almanfacati bihi manfaco iyo nafci rajayn aan rajaynayo daraaddeed baana sidaa u yeelay nacam oon aan aan aan ugaga yeelay wa as'alu allaha allaan weydiisanayaa marka sheekhu rajaa almanfaca marka waxaa weeyaan waxaa ku jirta marka wuxuu tilmaamayaa asbaabta yacnii uo u yeelayba inay tahay inuu kitaab ku nafcisto sababtoo axaadiidta rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa khayrka qofka yani dadka tusaa kan sameeyey ayuu la ajar yahay nacam hadda sheekhii markuu kitaabkan qorayana dadkiibuu khayrka tusayaa nacam lidalika nafciga ugu weyn taas waay marka nabigana caleyhi salaatu wasalaam waa ka yidhi laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam geela kiisa cascas waxaa kaaga fiican hal nin inuu ilaahay sababtaada kusoo hanuuniyo kutubtuna waxay ka mid tahay waa wadooyinka lagu hanuuno wa as'alu allaha allaan su-aalanayaa an yanfacanaa inuu nagu anfaco bihi isaga musanif musanafkan kitaabkan inuu nagu anfacaan ilaahay su-aalanayaa waman katabahu wa as'alu allaha allaan weydiisanayaa an yanfacanaa inuu anagu nagu inuu annaga nagu nagu anfaco bihi kitaabka wamanna uu ku anfaco katabahu kitaabka qoray ow amase samicahu maqlay ow amase qara'ahu akhriyey ow amase xafidahu xifdiyey ow amase nadara fiihi fiirfiiriyey oo kitaabkii daalacday yani fiiriska saas u fiiriyey keliya ma ahane daalacday waa yacni ku tadaburay kitaabkii waxyaabaha ku jira ow amase nadara fiihi eeg eegay oo ku tadaburay wa an yajcalahu inuu ka yeelo alle kitaabkan ama camalkan khaalisan mid barax la liwajhihi ilaahay wejigiisa u baraxla alkariimi oo allihii wanaagsanaa halkaan marka sheekh waa ducaynayaa ilahay inuu nagu anfacaan weydiisanaynaa waman katabahu qofkii kitaabka qoro kan qoro hadda waa ka macno ballaaran yahay mid ka alifay wuxuu noqon karaa qofkii kitaabkan qoray oo guursaday ilaa waagi hore kutubta qofku waxaan hadda aalaadkan la fududayay maba jirinba koobigaan iyo waxaan iyo marka qofku waxaa weyan inuu nasakdo kitaabkii dib u qorto yay ahayd marka allah u naxariista kaana allah ku anfaco ow samicahu ama dhegeystay oo kitaabka maqlay ow qara'ahu ama akriyey kitaabka akriyey culamada qaarkood marka waxaa weeyaan kitaabku waa way akrin jireen waana laga dhegeysan jiray qaar waa lagu dul akrin jiray ibnu daqiiq ilciid kitaabkiisa calaa dariiqati limlaa ixkaam laxkaamka kitaabkan sharciisa waa yeeriyey dariiqada imlaha macruufka xadii culamaa xadiid agtooda ka ah ayuu ku waday ow xafidahu ama xifdiyey ow nadara fiihi ama fiirfiiriyey oo ku tadaburay marka wa an yajcalahu waxaan alla weydiisanaynaa an yajcalahu inuu ka dhiga camalkan khaalisan mid ilaahay u barax mid baraxla liwajhihi ilaahay wejigiisa u barax tiran alihi alkariimi wanaagsanaa liwajhihi lkariimi mrwa an yajcalahu inuu ka yeelo dha camalkan khaalisan mid baraxla liwajhihi lkariimi wejigiisii wanaagsanaa baraxla oo marka allat wejigiisa waxaa weyan tilmaamihiisa waaweyn buu kamid yahay wejiga allah subxaanahu watacaala waana laysa kamilihi shay-un weji makhluuq ku shabihi mayno muujiban lilfawzi ladayhi fi jannaati annaciimi muujiban waxaan weydiisanaynaa inuu alla ka dhiga camalkaani muujiban mid yacnii waajibsado lilfawzi waajibsado liibaan ladayhi alla agtiisa ka waajibsado ilaahay agtiisa mid liibaan ka waajibsadoo ka yacnii keensado inuu alla ka dhigo fi jannaa nacam muujiban mid waajibsaday lilfawzi yacnii lilfawzi liibaan ladeyhi alla agtiisa la liibaano fii jannaati naciimi nicmooyinka jannadeeda dhexdooda fa inahu alle xasbunaa weeyaan midka annaga nagu filan waay wa nicma waxaa wanaagsanaada alwakiilu yani kula tala saarto isaga u wanaagsanaada fa inahu xasbunaa wa nicma alwakiil xasbunaa ka nagu filan waay alle yani ay kaafina weyn waa midka anaga nagu filan xasbiguna marka ilaahay keliya iska leh axadka adiga waa igu filan yahay aleedaa inuu allah noqdo keliya lidalika ilaahay subxaana watacaala iyada iyo waa kala gediyey iyo iitaaga waxsiinta wax la imaashada oo waxau yidhi alla subxaanahu watacaala walow anahum raduu maa aataahum allahu warasuuluhu wa qaaluu xasbuna allahu sayu'tiina allahu min fadlihi sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu inaa ila allahi raagibuun sayu'tiina allahu marka la yidhi warasuuluhuna waa lagu daray laakiin wa qaaluu xasbuna allah marka la yidhina xasbunaa allah warasuuluhu lama dhihin laguma darin sababtoo xasbiga ilahay unbaa iskale alaysa allahu bikaafin cabdahu ilaahay sowmaa mid addoonkiisa ku filan bala marka qofku marka inuu yidhaahdo aniga waxa igu hebel kii igu filnaayo waayo iyo xasbi fulaan iyo ma waxaas yani tawxiid fiican tawxiid maaha ayb walidaalika nabiga caleyhi isalaatu wasalaam iyo nabiyullahi ibraahim iyo markay dhibaatada ku jireen xasbuna allah wanicma lwakiil bay dheheen oo xadiidkii bukhaari uu werinaya min xadiidi ibni cabaas cabdullahi bni cabaas waxau yihi xasbiya allah wanicma alwakiil qaalahaa ibraahimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalahaa muxamadun xiina qaala lahu annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum ibraahim baa yidhi markii dabka lagu riday waxaa yidhi nabi maxamed sal ly salam markay dadka ku yidhaahdeen yani ninkii markuu ku yidhi nucaym ibnu mascuud markuu ku yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum dadkii waa idin ciidan badan bay idiin soo ururiyeen ee cabsada markii lagu yidhi xasbuna allah wanicma alwakiil bay xasbiya allah wanicma alwakiil buu yidhi ayb naam wuxuu yidhi marka muujiba lilfawzi ladayhi fi janaati naciim fainahu maxaayal alle isagu xasbunaa ka nagu filan weeyaan wa nicma waxaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday alwakiilu almaqsuusu bilmadxi ammaanta midka lagu gaar yeelaayo huwa weeyaan alle naam ayb wa nicma waxaa waxaa nicmo lahaaday alwakiilu kula tala saarto almaqsuusu bilmadxi huwa yani alwakiilu ay lmawkuulu weeyaan mid la tala saartaa wanaagsanaadoo nicmo lahaadee ay huwa allah subxaanahu watacaala weeyaan ayb kitaabu ahaarati nacam kitaabu ahaarati dahaaradiibuu u kitaab yahay halkaa marka haddaan muqadamadii kaga soo baxno meeshaan waxaan xayr kaga laabanaynaa meesha uu yidhi فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله إلى آخره شرطigaa ma waafqay mase ma waafqin shardigaa yani ma la yimid ma waafq mase ma waafqin ibn اlmulqin kitaabkiisa alإعlاam bfawa'idi cumdaة الأحkaam juska koowaad صفxada boqol toban iyo todoba dabcada daar اlcaasima waxa uu leeyahay qad khaalafa hada الsharطa shardigan waa khilaafay fakharaja أxaadiiثa axaadiid buu soo saaray infarada albukhaariyu bihaa taaratan axaadiid bukhaari oo la gooni noqday buu soo saaray mararka qaar wa muslimun ukhraa axaadiid muslim oo la gooni noqday keligiis buu soo saaray mararka qaar nacam buu yidhi hiya qaliilatun laakiin waa yartahay kamaa sataqifu calayha fii mawaatiniha min hada sharxi in sha allah sidaad arki doonto uu yidhi sharaxan aad ku dhex arki doonto waa meelo yar buu yidhi waxaa sidoo kale muxaqiq kitaabka uu yidhi majmuucu alaxaadiidi alati istudrikat cala almusanifi axaadiidta musanifka loogaga daba tegey ee la yidhi shardigiisa ma aanu oofsanin marka laysu geeyo waa sittun wa sabcuuna xadiidan toddobaatan iyo lix xadiid toddobaatan iyo lix xadiid ayaanu shardiga ku oofsanin istadrakaha zarkashiyu zarkashi ayaa istidraakay fii kitaabihi tasxiixu fii kitaabihi kitaabkiisa lagu magacaabo tasxiixu alcumda fii kitaabihi tasxiixu alcumda marka kitaabkaa zarkashi uu leeyahay tasxiixulcumdaha ayuuna ku sheegay toddobaatan iyo lix marka xadiid weeyaan meesha oo marka shardiga xooga oonu ka waafaqin wax kale ma ahane waxaa weeyaan axaadiidtu waa saxiix dabcan oo keenay laakiin maxay ahayd inuu la imaado axaadiid bukhaari iyo muslim ay soo wada wariyeen muttafaqun caleyha marka mararka qaarba wuxuu keenayaa xadiid bukhaari keliya oo wariyey ama muslim kaliya oo wariyey shardigii marka ma waafaqin meeshaas oo kale mana ahan macnaheeda marka uu isagu caddeeyo ma laga wado mararka qaarba wuxuu dhahayaa intuu riwaayada muttafaqa sheego walimuslimin kadaa walilbukhaariyi kadaa taa marka iyadu ma ahana ayb wabilahi tawfiq sal alla slam ala nabiyina mxamed wala ali sab slm